habeen wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa fiidnimo isniina bisha oktoobarna waa toddoba sannadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mijirbaan iyo bogga v o a somaali dot com idaacaddana waxaa idiin daadihinayaa cabdixakiim maxamuud shirwac iyo aniga oo cabdixaafi tacawil ismaaciil
qodobada dhegaystayaal aan idinku hayno idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah baarlamaanka soomaaliya u furmi doona maalinta arbacada ah iyada oo wafdi ka socda dowladda jabuutina ay soomaaliya tegeen furitaanka kalfadhiga lixaad ee baarlamaanka soomaaliya oo aan rajaynayno insha allahu tacaala sagaalka bisha inuu furmi doono guddoomiye waxaan leenahay kusoo dhowow waddankaagii labaad kusoo dhowow guddoomiyaha maanta ee markuu soo degay si toos ah ayaan halkaa ugu soo gudubnay
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan dibudhac la sheegay inuu ku yimi wadahadallo dhex mari lahaa maraykanka iyo waqooyiga koriya
waxay rabaan inay ciyaaraan qaar ka mid ah xeeladaha ciyaarta ee donald trump taasoo micnaheedu yahay waxaan noqonaynaa kuwo feejigan sidoo kale xubintii qurba joogta oo ku saabsan waraysi aan la yeelanay safiirka soomaaliya ee turkiga ayaad maqli doontaa khaliijka hadda aad baa looga yimaadaa afrika kenya hadda dad baa soo bilaabmay gobollada soomaaliya oo dhan waqooyiga puntland koonfurta oo dhan waa laga yimaadaa jaaliadaha yurub iyo iyaga laftigood aad bay iminka uga yimaadaan ujeeddooyinka loo yimaadaa marka hore waxbarasho waa loo yimaadaa oo waaba u badan tahay caafimaadka aad baa dadku caafimaadka ugu yimaadaan
doodii gaabnayd iyo warar kale ayaannu idinku haynaa idaacadda fiidnimo balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa difaacay go'aanka uu ciidamada maraykanka kaga saaraya waqooyiga suuriya iyadoo dadka diidan tallaabadana ay ku doodayaan inay khatar ku tahay dagaalyahanada kurdiyiintu horkacayaan ee xoogaga dimuqraadiga suuriya oo uu maraykanku taageero dagaalla kula jira kooxda la baxday dowladda islaamka donald trump ayaa sheegay in la gaadhay xilligii ay ciidamada maraykanku soo guryo noqon lahaayeen oo buu yidhi ay ka soo bixi lahaayeen dagaaladan aan dhammaanaynin oo qaar badan oo ka mid ah ay qabiilooyin ku dirirayaan waxaanu intaasi raaciyey inay qaali tahay sii wadista taageerada xoogaga dimuqraadiga suuriya turkiga yurub suuriya iiraan iyo ciraaq iyo weliba kurdiyiinta waa inay iyagu iminka ka fekeraan sidii ay wax u xallin lahaayeen iyo waxa ay ka yeeli doonaan maxaabiista daacish ee ku xidhan deegaamadooda maamulka trump ayaa hore u sheegay in turkigu dhowaan duulaan ku qaadi doono deegaanada waqooyiga suuriya kadib telefoon ay ku wada hadleen madaxweynayaasha turkiga iyo maraykanka ayaa warbixin ka soo baxday aqalka cad lagu sheegay inaanay ciidamada maraykanku qayb ka ahaan doonin duulaanka turkigu ka qaadayo maadaama ayay yidhaahdeen ay iyagu jabiyeen xoogagii daaciish maraykanka ayay ku eedeeyeen xoogagaasi inuu ka baxay heshiis hore loo galay waxaanay sheegeen in ay ka difaaci doonaan deegaanadooda cid kasta oo ku soo duusha madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ku eedeeyey afhayeenka aqalka wakiilada ee maraykanka nancy bolosi inay tahay dembiile galay dembiye culus habdhaqan aan fiicnayn iyo weliba khiyaamo waxaana uu hadalkani uu imanayaa xilli aqalka uu xisbiga dimuqraadigu hogaamiyo uu riixayo xog ururin la xidhiidha maamuska xayubin lagu sameeyo trump heerka dembiyada ee trump uu ku xusay qoraal oo wakhti dambe oo xaddii shalay ah soo dhigay barta twitterka ayaa ah kuwo la mid ah kuwa dastuurka maraykanku uu xusayo in loo cuskado haddii madaxweynaha xilka laga qaadayo trump ayaa sida oo kale ku celiyey dhaleecayn uu u jeediyey adam jeff oo ah xubin aqalka wakiilada islamarkaana ah guddoomiyaha guddahoosaadka sirdoonka ee ay bolosi u xil saartay inay hogaamiyaan xog ururinta maamuska xayuubinta iyadoo lasoo xidhay goobihii laga codaynayay ee doorashada baarlamaanka tuuniisiya ee axaddii ayay u muuqataa in xisbiga inaaxda ee islaamiyiinta qunyar socodka ahi ay guula ka gaadheen tirada hordhaca ah ayaa muujinaysa inay heleen afartan kursi labada boqol iyo toddobiyo tobanka boos ee loo tartamayey waxaa ku xiga xisbiga the heart of tunisia amaba qalbiga tunisiya oo uu hogaaminayo nabiil karawi oo ah musharax xabsi ku jira waxayna ku guulaysteen soddon ilaa iyo shan iyo soddon kursi uma muuqato in xisbina uu helay tiro badan oo ay dowlad keligood ku soo dhisi karaan taasi oo keenaysa inaan laga maarmayn in la sameeyo dowlad wadaag doorashadan oo ah tii labaad ee laga qabto dalkaasi tan iyo markii xukunka laga tuuray madaxweynihii sine al cibaadi ben ben bilowgii kacdoonkii xagaaga ee sanadkii labada kun iyo koob iyo tobanka ayaa loo arkaa inay hormuud u noqon doonto doorashada madaxweynaha oo loo ballansan yahay saddex iyo tobanka bishan oktoobar labada dhinacba waxa ay sheegeen guulo doorashadii madaxweynaha ee qabsoontay bishii aynu soo dhaafnay ayaan dhinacna ku guulaysan waxaana baratami doona rofesor kais iyo sidoo kale ninka iminka xabsiga ku jira ah ee master carow
mas-uuliyiinta dalka ciraaq ayaa maanta sheegay inay la xisaabtami doonaan xubnaha ciidamada ammaanka ka tirsan ee si qaldan ula dhaqmaa dadka dowladda ku mudaharaadaya milatariga ayaa sida oo kale ciidamadooda kala baxaya magaalada sadar oo waqooyi bari ka xigta ama oo kaga beegan magaalada caasimadda ee baqdaad tallaabadan oo noqonaysa mid looga gol leeyahay in lagu dejiyo xiisadda haatan taagan habeennimadiina ugu yaraan saddex iyo toban qof ayaa iska horimaad lagu dilay kadib markii ay isku dhaceen ciidamada ammaanka iyo weliba dad bannaanbaxayey in ka badan boqol qof ayaa la dilay tan iyo markii dibadbaxyadu ay halkaasi ka bilaabmeen ku dhowaad usbuuc ka hor
xubno ka tirsan koongareska maraykanka ayaa ku hanjabay inay turkiga ciqaabi doonaan haddii ay ku duusho kurdiyiinta waqooyiga suuriya waxayna ka dambaysay markii aqalka cad ee maraykanka uu sheegay inay la soo baxayaan ciidamada maraykanka ee taageera jabhadda kurdiyiinta ee ka dagaalama gobolada u dhow xadka suuriya iyo turkiga tallaabadan ayaa waxaa soo dhowaanaya tallaabadan aan idhaahday ayaa waxa ay soo dhoweysay dowladda turkiga oo isku diyaarinaysa inay howlgal militari ay goboladaasi ka fuliso aqalka cad ayaa difaacay tallaabada uu qaaday xuseen barre ayaa arrintan waxa uu ka waraystay bashiir macalin khaliif oo ah saxafi ku sugan dalka turkiga xuseen waa mahadsan tahay arrintana waxay kusoo beegantay maxaan ku idhaahdaa mar uu madaxweynuhu uu la hadlay dhigiisa maraykanka madaxweyne donald trump uu kula hadlay telefonka ayuu sheegay in ay arrintaas uu si toosa u shaaciyey marka arrintan maraykanku inay ka baxaan syria ayaa in muddo ah soo jiitamaysay labadan wadanna marar badan ka dhex abuurtay xanaf dhanka siyaasadda ah marka martii horreysay oo maaragtay sanadkan uun dhexdiisa ahayd maraykanku waxay sheegeen in ay halkaas ay banayn doonaan marka arrintani waxay ahayd mid in muddo ah soo socotay xulafadooda waddanka turkiguna in badan waxay ku cadaadinayeen in maraykanka sii joogitaankiisu hadda uusan ku fadhinin macno badan maadaama sida ay sheegeen qolyihii ay la dagaalamayeen daacish meesha laga saaray ama la wiiqay hadda waxa meesha sii jooga ay maraykanku gacan siin hayeenna ay yihiin qolyo argagixisaa oon waxba dhaamin ama lamid ah qolyihii lala dagaalamayey turkigu marka in badan waxay ku adkaysanayeen kuwa lala dagaali iyo kuwa la gacan siinhaya in uusan wax farqi u dhexaynin halisna ay ku yihiin waddankan turkiga iyo amnigiisa taas marka ayaa waxaad moodaa in ay maraykanku ay ay ka garowsadeen in ay arrintaas ay turkiga ku doodayeen ay jirto muxuu yahay markaa qorshaha dowladda turkiga ee ku aadan xadka suuriya iyo turkiga gaar ahaan markii gudaha u galaan dhinaca suuriya muddooyinkii ugu dambeysay ama aan dhahnay ee saddexdii sana u dambeysay ilaa labada kun iyo shan iyo tobankii turkigu waxay ku doodayeen in loo baahan yahay in laga sameeyo xuduudda udhexaysa turkiga iyo syria meel ka caagan duulimaadyada si qaxootiga tirada badan ee ku sugan waddankan turkiga dib ay ugu laabtaan waddankoodii goob ay ku noolaan karaanna ay u helaan dhanka kale dadka kuha ku haray ee halkaa ku sugan in ay helaan goob lagu gaadhsiin karo gargaarka maaragtay ay ku gaadhsiin karto qaramada midoobay iyo cid kasta oo danaynaysa in ay ay garab istaagto shacabka ee dagaaladu halakeeyeen ee syria ujeedada ugu weyn ee turkigu maaragtay ay ka rabaan meeshaas ayaa waxa ay tahay in ay ka fududayso culayska badan ee syriyaanka ee waddanka kusoo qaxaya waddankoodana ay u helaan ay dhanka ammaan ay u noqoto maaragtay xuduudda udhexaysa labada waddan taas ayaa marka midda ugu weyn ah dhanka kale haddaan kusii raaciyo xuseen uu ku sheegay madaxweynuhu in uu la kulmi doono inuu ziyaaran doono ama uu booqan doono washington ee maxaan ku idhahdaa bishan hadda fooda inagu soo haysa qaybteeda hore isaga oo la kulmi doona ee dhigiisa waddanka maraykanka la kulmi doona wuxuuna sheegay inuu kala hadli doono si dhamaystirka arrintan uu maanta shaaciyey madaxweynuhu in ay bilaabayaan ciidamada maraykanku inay bilaabayaan iyo arrintii diyaaradaha soddon iyo shan f oo iyadana uu khilaaf ka taagnaha in turkiga laga iibiyo iyo in kale muxuu noqon doonaa mustaqbalka jabhadda kurdiyiinta suuriya qolyahaasi war ay kasoo saareen iyaga laftoodu dhankooda waxay sheegeen inay aada uga walaacsan yihiin go-aankan uu ku dhawaaqay maraykanku oo ahaa xulafadooda ay isku hadlaynayeen eegarab taagnayd in muddo ah waxayna sheegeen arrintan inay dhabarjab ku noqon doonto aada iyo aad bay walaac maaragtay aada u ba-an bay ka muujinayaan runtiina waxaa la dhihi karaa arrintaasi waxay wiiqi kartaa jiritaankoodii iyo awooddii ay halkaas ku lahaayeen ayay wax badan u dhimi kartaa haddii sidaa ay ku dhawowdo oo maraykankuna ay sidaa uga baxaan maaragtay waddankan turkiguna tallaabooyinka ay marar badan shaaciyeen oo ah in ay meeshaas howlgal ay ku qaadayaan si loo helo goob ka caagan maaragtay ciidamada iyo duulimaadyada maaragtay ka caagan inay halkaa ka samaynayaan marka way way si way cambaareeyeen qolyahaasi wayna dhaliilayaan go-aanka uu ku dhaqaaqay maraykanka hadalkaasina waxa u dambeeyey bashiir macalin khaliif oo ah suxufi ku sugan dalka turkiga waxa uu ramayay wariyaha v o wda xuseen barre aadan halkaa dhegaystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a toos idinka imanaysa washington
haatanna wax dhegaystayaal aynu eegno dhinaca iyo kuuriyada waqooyi ee maraykanka wadahadaladii udhexeeyey wadahadaladii hubka nukliyeerka ee u dhexeeya maraykanka iyo kuuriyada waqooyi ayaa mar kala burburay kadib markii xukuumadda pyongyang waa kuuriyada waqooyi ay si cadhala uga baxday iyadoo arrintaasi ku eedeynaysa xukuumadda washington laakiin taasi macnaheedu maaha inuu yahay dhammaadkii wadahadalada kuuriyada waqooyiya maraykanka ayaa waxa ay labaduba si joogta uga baxayeen wadahadallada intii lagu guda jiray sannad iyo barhkii lasoo dhaafay iyadoo kadibna mar kale dib laysugu soo noqonayey waa sidoo warbixintan ku faahfaahinaya wariyaha v o eda uga soo warrama magaalada siyola bil galo waxaana inoo soo koobaysaa caashe ibraahim aadan marka dusha sare laga eego ma muuqato mid wanaagsan kuuriyada waqooyi waxay markii ugu horreysay ka baxday wadahadalkii nukliyerka ay la lahayd maraykanka muddo bilo ah laakiin ma ahan wax cusub waan waan wadayaasha kuuriyada waqooyi muddo sannado ah waxay isku dayayeen in ay helaan gacanta sare iyaga oo noqda kuwa ka dhaqaajiya wadahadallada waxa ku cusub xisaabtan ayaa ah donald trump kaas oo horeyba laba goor uga baxay wadahadalladii uula lahaa kuuriyada waqooyi markii ugu horreysay ayaa ahayd maalmo uun ka hor kulankiisii ugu horreeyey ee uu la yeesho kim jong un
waxaan go'aansaday inaan joojiyo shirkii la qorsheeyey in lagu qabto singabuur bisha juun labaiyo tobankeeda
dhowr toddobaad kadib trump lama uusan kulmin kim laakiin shirkoodii labaad ee magaalada hanoy ayaa trump waxa uu goor hore uga baxay kim oo ku dhowaad muddo saddex maalmood ah ku soo safrayay tareenka taasoo ahayd wax laga xumaado sida uu sheegayo bong yong shig oo falanqeeya siyaasadda in kuuriyada waqooyi laga yaabo in ay maanka ku haysay kabixitaankeedii ugu dambeeyey ee ay samaysay
waxay rabaan inay ciyaaraan qaar ka mid ah xeeladaha ciyaarta ee donald trump taasoo micnaheedu yahay waxaan noqonaynaa kuwo feejigan waxaan wejigana looga dharbaaxay hanoy si aan u ilaalinno wejiga hogaamiyaha ugu sarreeya ayaa danjire kim yong gil uu runtii wuxuu diyaar u ahaa inuu ku dhifto maraykanka wejiga si uu uga aarguto
inkastoo labada dhinacba ay muujiyeen qiimaha mid walba isugu fadhiyo ayaa labada dhinac waxaa jirta sabab keenaysa inay wadahadalka sii wadaan ramon bajeco bardo oo ah khabiir ka tirsan macadka kings college ee magaalada london ayaa sheegaya intaasi qayb ahaan ay ugu wacan tahay dhibaatooyinka trump ee ka haysta gudaha dalkiisa
trump waxay u noqon lahayd guul siyaasadeed inuu u soo bandhigo heshiis lala gelayo kuuriyada waqooyi waxaanay ila tahay inay tahay sababta uu kiim isugu dayayo in uu u ciyaaro kubad adag oo haddii aan si dhab ah u eegno hanaanka dacwada baarlamaaniga ah ee socota waxaan u malaynayaa in ay kuuriyada waqooyi isku dayi lahayd inay hesho tanaasul badan
trump ayaa sheegay in laga yaabo inuu kulan afraad la yeesho kiim laakiin markan ayaa dadka qaar waxa ay ka cabsi qabaan rabitaanka trump ee ah inuu la kulmo kiim ay garba duubayso waan waan wadayaashiisa gaarka ah
waxaan u malaynayaa in arrinta halkan taalle ay tahay in kuuriyada waqooyi ay doonayso inay si toos ah ula macaamisho donald trump ma doonayso inay wax ka qabato heer shaqaynaya heerka shaqada taasina waa mid iska cad
hadda kuuriyada waqooyi waxa ay leedahay tallaabada xigta waa mid u taalla trump maadaama ay wafdiga kuuriyada waqooyi ku sii jeedeen dalkooda ergeygooda ugu sarreeya ayaa ka digay siduu hadalka u dhigay ficillo naxdin leh haddii maraykanku uu si dhaqso ah isu dhiibi waayo waa hagaaga dhegaystayaal warbixintaasina waxaa magaalada siyool ee caasimada kuuriyada koonfureed nooga soo diray wariyaha v o eda bill gallo waxaana inoo soo koobaysay caashe ibraahim aadan
gudoomiyaha baarlamanka ee dalka jabuuti maxamed cali xaamuud ayaa maanta booqasho ku tegay soomaaliya waxaana islamarkiiba uu safar ugu kacitimay magaalada baydhabo isagoo uu weheliyo gudoomiyaha aqalka hoose ee baarlamanka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan warbixintan waxaa magaalada baydhabo nooga soo diray wariyaha v o eda mukhtaar maxamed catoosh gudoomiyaha baarlamanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iyo gudoomiyaha baarlamanka jabuuti maxamed cali xaamud ayaa magaalada baydhabo waxaa ku soo dhoweeyey madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen xubno ka tirsan labadiisa gole iyo qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada baydhabo ujeeddada socdaalkooda ayay ku sheegeen siday u furi lahaayeen kalfadhiga labaad baarlamanka koonfur galbeed oo maalinta berito lagu wado inuu ka furmo magaalada baydhabo gudoomiyaha baarlamanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo ugu horreyntii hadlay ayaa sheegay inay tahay wax wanaagsan kalfadhiga labaad ee baarlamanka koonfur galbeed inuu kala soo qayb galo gudoomiyaha baarlamanka jabuuti gudoomiyaha waxaan ku martiqaadnay asaga iyo wafdigiisa inay nagala qayb galaan furitaanka kalfadhiga lixaad ee baarlamanka soomaaliya oo aan rajaynayno insha allahu tacaala sagaalka bisha inuu furmi doono gudoomiya waxaan leenahay kusoo dhowow waddankaagi labaad kusoo dhowow gudoomiyaha maanta ee markuu soo degay si toos ah ayaan halkaa ugu soo gudubnay waxaan rabaa inaan u mahad celiyo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis lafta gareen runtii oo noo sameeyey soo dhoweyn aada u diiran oo runtii walaalkay maxamed cali iyo wafdigiisa loogu talagalay gudoomiyaha baarlamanka jabuuti maxamed cali xaamud ayaa muujiyey inay tahay markii ugu horreysay oo uu baydhabo yimid isagoona u yimid baydhabo siduu uga qaybgeli lahaa kalfadhiga labaad baarlamanka koonfur galbeed soomaaliya maalinta berito ayaa lagu wadaa inuu kalfadhiga labaad ee baarlamanka koonfur galbeed ka furmo magaalada baydhabo inkastoo baarlamanka koonfur galbeed uu wakhtigiisa sii dhammaanayo sanadka soo socda labada kun iyo labaatanka horraantiisa ayaa lagu wadaa in lasoo dhiso baarlamanka cusub ee koonfur galbeed soomaaliya mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
mar kale waxaanu idin leenahay dhammaantiinba fiid wacan oo wanaagsan haatanna waqooyi bari kenya wasaaradda amniga ee dalka kenya ayaa sheegtay in ay ka soo saarayso deegaanka bariga ee kitua dadka asalkoodu yahay soomaalida ee xeeloleyda ah oo ah kuwa dhaqda geela kadib markii ay isku dhacyo dhex mareen qoomiyada kale ee kambada warbixintan waxaa noo haya waryahayaga maxamed faarax shire boqolaal neef oo geel ah iyo boqolaal qoys oo deganaa gudaha gobolka bariga dalkani kenya ayaa dowladda dalkani kenya ay sheegtay inay ka soo saarayso deegaanadaasi duluucda soo saaritaanka dadkaasi ku dhaqan deegaanka bariga soomaalida waxaa lagu sheegay inay gelayaan beero waaweyn oo dadka deegaanka kitiyo ay leeyihiin halkaasoo geelood ay daaqsanayaan geela ayaa waxay ku sheegeen inuusan ilaalinaynin beeraha iyo weliba adeegyada kale dadka deegaanadaasi ku nool ay leeyihiin taasina waxay keentay in dowladdu haatan ay go'aansato in geel fara badan oo deegaankaasi ku noola ay ka soo saarta deegaankaasi saasna ay keentay in qoysaska soomaalida ee faraha badnaa ee abaarta ka huleela ee goboladan waqooyiga bari dalka kenya ka tegay ee qabtay deegaanka kutuy dib loogu soo celiyo gobolka waqooyiga bari dalka kenya gudubad cali cami waa madax holdhaqatada dalkani kenya ka hadlaya xafiiskiisa ayaa sheegay in haatan looga baahan yahay dowladdu inay dulqaad u muujiso dadka soomaaliyeed ee abaartu ay halakaysay xoolahoodina intii si faraha badnaa ay qabteen gobolka deriska la-a gobolkani waqooyiga bariya dalka kenya bariga dalka oo soomaali fara badan laya haatan ay ku nool yihiin cabsi fara badanna haatan ay ka qabaan in xoolahoodaasi iyaguba la dhibaateeyo waxaana taabtay oona saameeyey hadalka soo yeeree laleeyahay geel waxaa laga soo kaxay nikituyi iyo tanariba horta dadka kenya waxaan u sheegaynaa abaar isbiirsatay inayna hayso oo gaarisa county maanta xoole ayna joogin xoolihii ama soomaaliya ay aadeen ama ama easton ay aadeen ama meesha hadda laga soo kaxayni ay aadeen dadka reer kenya ee walaalaha annaga eh hanoo dulqaato ninkii dembi suubiye oo annaga naga mid eh sharci qabtaa jira ma rabno in qabiil ahaan soomaali ahaan naloo colaadiyo oo lanoo loco qaynuunka kenyana kuma jirto baraha bulshada iyo telefishinada dalkani kenya ayaa waxay tusinayeen ciidamada ammaanka dalkani kenya oo dhinacyada ka kaxaynaya geel tiro ah inta badanna dhanka soomaalida gobolkeeda u soo kaxaynaya dowladduna waxay sheegtay inaysan usii dulqaadanin in dil dhibaato loo geysto dadka rayidka deegaanka kutuyi ku nool geelaasna uu noqon doono mid dib loogu celiyo gobolada soomaalida dalkani kenya haddii gebagaba dowladda ay ku taliso dadweynaheedii ay dhumisay yaa loo dooni ninka cidda kale loo dooni waayo war dadweynahan ma soomaali baa xukumaa mase maraykan baa xukumaa mase qarumo kalea xukumaan war kenya dadkeeda iyo danteeda maxay u arki la'dahay maantada maanta aan joogna adduunka maalinkuu ugu liita yahay oo gaari in lagu waraabiyo u baahan oo ceelal in lala hoos rooro aan u baahan oo meel god oo maanta qoyan aysan jirin oo yaabiska cunahayaana xoolahoodii iyo weylihii ka dhammaadeen oo boonti caana aan haysanin dowladda kolkay gaargaari lahayd famani lifti bay siin jirta dowladda dad war dadka wuu soo dalkacee dadkama la gebagabeen dowladdayna sharafta le waxaan oogu baaqahayaa mukaambo meelay kaga badan tahay meeshan ma leh guryaha annagay ku jirtaa bigbigoodiaa nagu dhici waa u dulqaadan haynaa waa dadweynihii bay ka mid yihiin jimcaale ducaale waa oday ka mid oo odayaasha dhaqanka gobolkani ka soo jeeda waxa uu sheegay in guddi ay u direen deegaanka kutuyi kaasoo dhexdhexaadinaya soomaalida iyo dadka kutuyi ka soo jeedo ee sheegtay in beerahoodu ay gelayaan geela waxaan suubaynay annaga waa xushmaynay markaan aragnay dhibkooda kumitiyaan u soo qabannay kumitiyada dad odayaal oo lagala xidhiiran u soo qaban maadam wiilo waxaan ka rabnaa dadka inay soo dhowayso abaaraa jirta waa ogta inay dadka odayaal ka soo qabato oo wixii dhib ah ka xalliya ay u soo qabato waxaan rabnaa dadka inay la xushmeeya meel walba kenyaanaan nahay ree kenyaan haddiina inaan isxushmeynaan rabnaa wafti uu hogaaminayo gobanarka gaarisa county mudane cali bunow qoranayo hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalkani kenya mudane aadan barre ducaale ayaa isbuucii lasoo dhaafay kala shiray arrinta geela wasiirka amniga gudaha dalkani kenya fred mitiyangi waxayna isku afgarteen in ciidamo halkaasi la geyn doono ilaalin doonana muwaadiniintaasi soomaalida ee bariga kenya abaaruhu ay keeneen xoolahoodana la ilaalin doono balse ilaa iyo haatan waxaa soo ifbaxaya in xoolodhaqato fara badan haatan ay ka soo qaxayaan bariga dalkani kenya soona qabanayaan gobolada waqooyiga dalkani kenya maxamed faarax shire v o a gaarisa
waa gaaga dhegeystayaal haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha islamarkaana aynu heestan ku wada nasanno
ufan looga dhigay iltiyo hobdiyo
heshiisiba qofaan looga dhigan ilintiyo boqdiyo ololaha jacayl mawabadaaba qadayru bixiyo taanigayaay mawabadaaba qadayru bixiyo taanigayaay ambii walaal alfiyo kunjeer nafku anta ubax kuu sidee ubax kuu sidee ilbiisaniyo ufayo xare eegan laha qalbi oomanba kuululaay mawabadaaba qadayru baxdiyo taanigayaay ambii walaal alfiyo kujeer nafku anta ubax kuu sidee ubax kuu sidee qalbiisaniyo fayo xareen eegan laha qalbi umanba kuululaay
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha ee caawa waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah nuur xasan nuur waxaana ku soo qaadan doonaa warbixin ku saabsan sida ay colaaduhu u saameeyeen nolosha dadka ku nool gobolka shabeellaha hoose iyo waraysi aannu la yeelannay haweenay dhanka caafimaadka ka taageerta dumarka isu furmay ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dalka kenya waxaan kaloon idiin haynaa kaalimihii suugaanta iyo weliba wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha aan ku bilowna ee dagaalada sokeeye ee weli ka socda meelo ka mid ah koonfurta soomaaliya ayaa aad u saameeyey dadka rayidka ah gaar ahaan kuwa nugul sida waayeelka dumarka iyo caruurta haddaba sida dagaalada u dhexeeya al-shabaab iyo ciidamada dowladda ay u taabteen nolosha dadka ku nool shabeellaha hoose ayaa warbixintan waxaa ku eegaya waryaheena magaalada muqdisho xasan kaafi qoyste gocasho xanuun badan oo huwan dareen murugale iyo uurkutaalle aan haraynin ayay qoysaska barakacayaasha ahi qaarkood ka dhaxleen dagaaladii ka dhacay dhowaan deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose kuwaasoo keenay in qoysas beeraley ah oo muruqooda ku noolaa ay si sahlan xubeer u noqdaan kadib markii farahooda ay ka baxday hantidii ay milkida u lahaayeen oo isugu jirtay beero iyo xoolo ay raasumaal ahaan u haysteen si ay noloshooda ugu maareeyaan waxaana intaasi u dheer iyagoo colaadaha ka dhacay deegaanadoodu ay sababeen dhimasho iyo dhaawac ku yimid xubno ka tirsan qoysaskaasi weyse iimaan waa hooyo lixdan iyo shan jir ah oo kasoo barakacday tuulada gaaywarow ee gobolka shabeellaha hoose waxaanay barnaamijka tubta nolosha u sheegtay in hantila'aanta ku dhacday kasakow ay waxyeello culus ka soo gaareen iyada iyo qoyskeeda madaafiic ku soo dhacday beertooda waxaan ka soo kaxay gaabirow gaabiroon waxaan ou soo kaxay bi i dha iyoontahay xabado aan ou soo kaxi gabar oo gabartaanyi eh oo mee dhacbaa kusoo naqati lugtoo ka go'di aan soo orodni shan anugna meeh goobyaalay ahaayeen waa la soo duugi unukii mee waa soo joogsi waayna kasoo orodni ilmaha waxaa ku dhacay hoobiyo fiiqo waa lahaay beerha la joogi meelaa xabada laga soo tuuri meey xabad dadkii soo tuureen waa ka tageen unukini ma ogeen waa roorni meeyi oo kalan u roorni meeyan u roorni le aduwaay askusoo dhacay qorog hataa raambogo waxaadoo meehba ahad waa kal dhambalmi anuugtoo lugtaa noogu go'di ilmihii dhaabac walool roorti kuwoo mugo dhaabac manaqanaba goob yaalay ahaayeen cawnima la duugi orkan hiraabnimo mee waa kasoo kaxani inta waxaan ku aan ku nimiday orod sii orod meeha gaabur oon soo bilaabni dhaxdaana baabur ilaahay asnoogu saali meeya baabur oon kusoo korni adiya sidiya had meeha aan kusoo mutaysani alxamdulilah walaala waana garab qabteen had waxaan cosaa raashinan cosaa aan dhiba un qabaa jiifa dhiba un qabaa mugo horta jiif goodka baan fisa raashin dhiban un qabaa
raxme ibraahim waa haweeney ka tirsan barakacayaasha ka yimid tuulada gaaywarow waxaana xusuusteeda ku weyn qaabkii ay ugu naafowday madfac ku soo dhacay beertii ay tacbanayeen iyada iyo qoyskeeda taasoo ay muujisay inay ku noqotay mahadho aan go'aynin beerahan joogni badaraan fiiqeyni dowladda iyo shabaabta isdirireen marka anigoo beeraha joogno iska shaqaysayn xamaalad iskanoo dagaala meesha ka kaci baladkan samaana ku dhaaban beeraha markiintan xugunkaanas ilaahayna soo ridi anigoo war iyo waaylaheen meesha joog madfaciyaa noo soo dhacay madfaci todoban aheen todobada labaa naag dhimid aniga lugta iyo go-oda gacanta ay dhaawacee labada lugood halab iyo goosantaa gacantan dhaawacan ka ahaa halkan see ku imaateen halkan waxaan ku imaan dadka walaalaha muslimiinta aana soo wadeen adi baawura noola soo qaaday waa noola soo ijaari walaalaha muslimiinta oo oo magaalada ku nool aana soo dhaweeyen ayaga ilaa la-aankan shoota dab aan saarna ah waxaana siiyaan badar iyo waxaasina siiyaan meeshaan ku dhibaateysana raxma ayaa sidoo kale v o a u sheegtay in iyada iyo saygeeda ay si wada jira uga shaqaysan jireen beertooda ka hor inta aanay iyada colaadihii halkaasi ka dhacay ku weynin mid ka mida adimadeeda hoose iyadoo mar labaadna nasiib darro ku tilmaantay in saygeeda oo qoyska u xamaali jiray dhaawaceedii kadib uu isaguna ku waxyeeloobay goob dhismo ah oo uu ka shaqaynayay taasoo keentay in ubadkii ay meel cidlo ah ku soo dhacaan walaahi dhibaata waxaan ku qabnaa wax la-aanaana hayso badar la-aanaana hayso ada jiif xuma iyo ada waa iska dhibaateysnaa wax unuku meesha aan ku haayna ma jirto markaan lix caruuraan haystaa wax aniga aan haysta malo ninkiina waa iga dhaawacsiyaa naftarkiis waa iga jiifa anigana saasaa xaaladii ay taa waxad meesha aan ku haayna malaha ninkeyga waxaa ku dhacay isagoo oo xamaalad iska ee derbi oo safuula derbigii ol soo fokaday had gurigaa bas ii jiifa waxaas ii qabahay mal anaa saan meelaha iska qaraabto raxmo iyo saygeeda oo qura kuma koobna barakacayaasha la tiicaya murugada ay waayuhu u xambaariyeen ee iminka ku sugan duleedka muqdisho waxaana sidoo kale jirta in dhowaan kaam ku yaala agagaarka warshada kalkaal ee duleedka muqdisho uu ku geeriyooday aabba ka mida qoysaska barakacayaasha kaasoo xabaashiisana ay si wada jira uga qayb qaateen barakacayaasha ay isaga iyo qoyskiisu kusoo dulqaxeen waa talmaano sheekh arbow oo ah afadii u dhaxday marxuumka lugta wuxuu la-ay sagaal sano sagaalkii sana ase markii saasaa isku guursana lugtii adiga asoo meel iska fadhiyo dhinac iyo waxaas miis yaroo meesha noo yaalo marka dhagaxaa kusoo dume dhagaxiiyaa kusoo dumi waxba ma laga dhiganin waa iska jiifi adiga kabkab oo waxaa la geeyey oo sancoolooshin isbitaalna hal waa u waaye wiil kale ula dhashta wiilkii waa la asanaaya waa waaye marka saasya meeshii lugtii ay ugu burburta anigii ilmihii aan u ordaa daawaan u waayay ninkii adig intaan keenay muslunkaana waxay la qabteen waa daddaaweeyeen waa daddaaweeyen tiisaa soo dhammaatay marka lugta waa fiicnaatay waa la daaweeyey baraarasi iyo waxaasa haddana lugtii lamaadaa dhacday hashi lug iyo hashi gacana ku taagsan jirayaa kow dhimatay oo labaad marka taasoo u dhintay daawo wixii ilaahay oo kaamkan oo ugu sahlay waa loo soo aruuri jiri islaamka ummadda nabi maxamed aan ku dhex jiri mar walba waa ii keenaayeen iyo gadoomiyahayna ay maryan islaamka haddana ii duugi lixdunka iyo waxaas dad cid hadda oo qabo aan ka dambeeya male ciyaalkiisa markii la bixinayo diriskiisa ula dardaarmay oo yiri wuxuu yiri gabar hadday nin keensato diriskayga ah kawakiil eh ha lagu daro wadaadkayna wax ma heynin markau dhimanayo diriska nala dardaarmay marka duugtiina dadkaana kula duugti ayagaa duugteen lixdinkooda iyo xabaalqodada iyo waxaas ayagaa iska dhex mareen ayagaa duugteen noloshayna hadaadaba ilaaha shaqeey jiri anaa shaqeey jiri haddana waxa aan heesta ma jirto waxa cunto iyo waxaasaa u heeya ma jirto meeshaasaa ku noolaa cidahaana isiiyeen iga dhisan yahay buush yar waxaa ilmaha aan siiyo maanta oo cuntaan ugu karsan ma haysta barakacayaasha tirada badan ee soo dul hogtay xeryaha ku yaala agagaarka warshada kalkaal ayaa waxaa ka mida zaynab cismaan oo iyada iyo caruurteeda ay kol hore ka soo barakaceen tuulo ku dhow magaalada baydhabo ani waxaan kasoo barakacay baydhabo meeshaan kalkaal barakac kalkaala ku soo degnay adi ilmooleyna waa nahay adi wixii ilaahayna siina waa cunnaa aniga caruurteeda ninkayga oo baydhabo ka imaana meeshaan joognaa caruurteedana waa toban waa xoogeenaan ku shaqaysanaa habeenkii way baxaan dhardhaqoow iyo kuwii jaabo iyo qoryo iyo wixii gadgadta iyo kii dhardhaqoow aada kii nyaanyo banaankaas dhigta waaye alxamdulilaah hay-adaha caalamka waxaan ka codsanaynaa si degdega in walaalaha meeshan ku baahan inay si degdega wax ay ugu keenaan ilaaha usoo dhiibo muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa waxaa si joogta ah u soo gaarayay xeryo ku yaala inta u dhaxaysa siinka dheer ilaa baar xaraf ee duleedka muqdisho boqolaal qoys oo ka soo barakacay deegaano ka tirsan labada shabeelle iyo baay kuwaasoo halkaasna ay ku haysato dhibaatooyin isugu jira cunno yari caafimaad darro iyo hoyla-aan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho warar kale oo ku saabsan arrimaha qaxootiga iyo barakacyaasha iyo weliba ciyaarihii ayaa inoo soo socda balse markaan aan wada dhegaysanno heesta webi iyo codka axmedey abuubakar alcamaari
wabigii qaadayowtaan weheshanaye maxaa kuugu wacanood wadkeedii u noqotay ama waad jalaydo wacadiyo heshiismaad wacadiyo heshiismaad wa hore lahaydeen war waraabinta waraabinta dhulkaad ku wanaagsan tahaye naftu waana diidaye webigii jaceelkow iwado aniguna iwado aniguna iwado aniguna iwado webi socdaanahayo wadan dhex maraya wabi socdaanahayo wadan dhex maraya mujado wareegiyo biyo biyo waalan malihiye ma rabina inaan waxyeele wakhtigeedii baa gale wakhtigeedii baa galayo soo waaban weyde waan ka xumahay waan ka xumahaye geedida cishqigaagu wiiqme walbaxar la'aan samiro wardigiyo salaadaan wardigiyo salaadan kugu waaninaye naftu waana diidaye webigii jaceelkow naftu waana diidaye webigii jaceelkow iwado aniguna iwado aniguna iwado iwado webi iwado aniguna iwado aniguna iwado iwado webi wabigii qaadayowtaan weheshanaye wabigii qaadayowtaan weheshanaye waligee intaan jiro wanaag wanaagayga filanine weerar iyo cod mooye wale nabadi naga dheer wale nabadi naga dheer wana ku maqalaye mana waalniye mawaalaniye jaceliyo wadbai heshiye wabigi shabeeliyo jubba aan wareeste aan wareeste bal inay wax sheegaan wabigi shabeeliyo jubba aan wareeste jubba aan wareeste bal inay wax sheegaan naftu waana diidaye wabigii jaceylko naftu waana diidaye wabigii jaceylko iwado aniguna iwado aniguna iwado aniguna aan intaasi ku dhaafna heesta webi iyo fanaanka axmedey abubakar alcamaari halka aad dhegeystayaal nagala socotaana waa v o a faadumo deeqo macalim waxa ay madax ka tahay hay-ad samafal oo maxalli ah oo caawisa haweenka isu furma xilliga dhalmada dadka ay caawiso waxaa ka mid ah haweenka ku jira xeryaha qaxootiga ee dalkaasi kenya gaar ahaan kuwa soomaalida faadumo ayaa howlaha ay qabtaan iyo waxaa ku dhaliyey inay u istaagto arintaasi uga warantay wariyaheena magaalada nairobi intisaar saalax walaalay howshaneyd waxay nagu hergeliyey inaan sameyno maxaa ugu badneyd maamooyinka maxay degan yihiin baadiyo meesha dhakhtarka ay aadi lahayn uu ka fog yahay ma awoodaan lacagta lagu imaada ilaa magaalada oo dhakhtar lagu soo raaday dhakhtar weyn lagu soo raaday lacagti ma haayaan anaka maadaama aan ahna hay-ad madax bannaan maxaan jeclaysanay inaan maamooyinka aan caawino oo qabaan cudurka isku furanka maadaama ay dad iska liitaan ay yihiin oo you know sometimes ta telefoonka marka loo diro ma sometimes mteja waaye nambaradooda ma la helaayo anaka naftagaan dhibaato badan aan la kulumna markaan raadinayn maamooyinka ilaa ilaa baadiyo ina aadna waayo oon keenno oon raadino intaasaan ugu dhalisay badi inaan maamooyinkaas aan soo gudbino oon keeno ilaa nairobi oon ku daaweyno maxaa keena isku furanka
waxaa keena badi maxaa waaye gabdhihii horta oo soomaalida iyo maamooyinkeena maxaa waaye maxay aad u aaminsan yihiin maamooyinka umulisooyinka oo cidaha joogaan dhakhtarka badi dad saas usii faahfaahsan oo oo jecel inay aadaan ma oho maamadaana lagu kalsoon yahay oo cidda ku dhalinhaysa so maamadiya ku wacyigelinhaysa gabadhaaneta inay guriga ku umusho so sidii ay gabadhaan ay ku jeclanaysaa ina guriga lagu umuliyo bedelka ay dhakhtar aadileed taas waa ko tan labaad sometimes sidii tanariva camal wadooyin ma laha fiican oo mar biyaha fadhiistaan wadooyinka mar maamadii dhakhtar ma gaari karta sidii ay foosha oo intay foolata mise maamadii beeraha ku maqan foolata dhakhtarkani kama gaarta then markiiba siday ku umalaysaa teeda kale sometimes ilmaha ayka ay soo ay kasoo tufayn oo soo baxayn so amarkay soo isticmaalayn ilmihii because foosha ma aad ma aadi karta dhakhtarkii clinic ma aada maamadii war ma laga haya
dhibaatooyinkaas inta ugu badan dumarka ay ku dhacaan deegaanada ay ku nool yihiin wax ma nooga sheegi kartaa deegaana ay ku nool yihiin horta waxaa ugu horeysa tanariva ugu horeysa tanariva dadka badi waa beeraalooyin badi badi waa beeraalooyin beertayda iska joogta maamadii oo you know waxeeda iska samaysanaysa yay fooshi qabanaysaa fooshii dhakhtarka ugu horreya markay aada dhakhtarka maxay u gudbini karaa dhakhtarka kale usii weynaa loo gudbinaa maamadii tigid ma haysata waxba ma haysata baabuur mau diyaarsana sometimes meesha baabuura ma maraan maarkay waxyaalas camal ay la kulmaysaa tii tanariva maamooyinkan kale oo oo nadistanka kala degana maxaa waaye waa maamooyin iska aaminsan inay cidaha ku dhalaan i think qof la ku wacyigelinayna xaafadaha dhexdooda like cidda ku umul ciddaa fiican eh instead of going stalka adlet
hay-adduna maxay u qabataa marka haweenka isku furanka uu ku dhacay halkee ayayna ka howlgashaa
maxay ka howlgashaa magaalada gaarisa tanariva mandera iyo wajeer maxaan u qabanaa maamooyinka oo sidaas camal lagu arka mise dhakhtarka intay aadan noola soo gudbaya sometimes maxaan geynaa dhakhtaraan geynaa waan daaweynaa waa waa qaliina lagu sameynaa muddo saddex bili camal ay dhakhtarkan ay jiifayn ilaa nairobiyaan geynaa ma jiraan haween badan oo aad caawiseen ama dhibaatooyinkaas intay ku dhaceen oo ad idinka caawimaad aad u samayseen ood ku guulaysateen daweyntooda waan ku guulaysanay hadda maxay marayn soddon iyo saddex laba dhakhtarkaada noo jiifaan haddaa lagu daro oo labada si talaqala soddon iyo shan ay noo noqonaysaa maxaana bilownay since october eh, Oct- august twenty eighteen aan bilownay aamine cabdi waxay iyadu ka mid tahay dumarka uu isku furanku ku dhacay waxay ii sheegtay inuu leeyahay dhibaatooyin aada u fara badan balse imika ay ka bogsootay oo laga daweeyey abaa wallaahi xanuun fara badan ayuu leeyahay midii ugu koowaad ay tahay am- maba joogkata dadka madax fadhin kartid saade aad reebani karin ee cunugkii saddexaad anigoo dhalay meel baadiyo ahaan kusoo dhalay marka si xun ayay igu jareen naagihii iga dhalinayeen marka alxamdulilah shukri hadda wallaahi muddo saddex sanataan ahay laakiin aad aad iyo aad baa ugu wanaagsanaa waan ka fiicnaada waana ka caafimaaday waxaasna waa wax dumarka ku dhaqan goobaha baadiyaha ah ee gobolada dalka kenya ayaa qaarkood waxaa ku dhaca isku furanka xiliyada ay foolanayaan taasoo keenta inaysan ku dhalin goobaha caafimaadka ee loogu talagalay intisaar saalax xuseen v o a nairobi
haatanna wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha kooxda manchester city ayaa guuldaro qaraar kala kulantay axaddii kooxda wolverhampton wonders waxaana ciyaartaasi oo ka dhacday garoonka manchester city ay ku dhammaatay laba iyo eber oo ay guusha ku raacday wolverhampton wonders goolasha oo yimid tobankii daqiiqo ee ugu dambeeyey ayaa waxaa kooxda wolfis u dhaliyay ciyaaryahan aadama tarore guuldaradaas ayaa waxa ay faa'iido u noqotay liverpool oo sabtidii laba gool iyo gool uga badisay kooxda leicester waxaana liverpool ay hadda dheeraysay dhibcaha ay ka sarreyso kooxda ku soo xigtay ee manchester city liverpool horyaalka waxay ku horkacaysaa afar iyo labaatan dhibcood waxay sideed dhibic ka sarreysaa kooxda manchester city arsenaal oo kaalinta saddexaad soo gashay waxa ay axaddii hal iyo eber uga badisay kooxda bornemouth kooxaha kale ee waaweyn ee badiyo waxaa ka mid ah chelsea oo afar iyo hal ku qabatay kooxda southampton laakiin manchester united ayaa laga badiyey oo newcastle ayaa dirtay hal iyo eber sidoo kale waxaa iyana guuldaraysatay kooxda tottenham oo sabtidii saddex iyo eber ku khasaartay naadiga brighton and hof albion horyaalka dalkaasi spain ee laliga barcelona ayaa guul muhiim ah ka gaartay kooxda ishbilia markii ay ku qabatay afar gool iyo eber ciyaaryahan louis suarez ayaa gool qurux badan dhaliyey goolasha kale waxaa keenay arturo fidal cusmaane dembele iyo leonel messi guushaasi waxay barso ay u sababtay in ay kaalinta labaad ka soo gasho horyaalka spain ee ciyaarihii kale ee dhacay xalay real sociedad laba iyo hal ayaa waxaa kaga badisay kooxda getef atletic bilbao waxaa ka badisay saltafigo oo dirtay gool iyo waxba real madrid waxa ay badisay sabtidii ciyaar ay la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee qaranaada afar iyo laba ayayna kaga awood roonaatay kooxda viareal iyo osasuna ciyaarta dhex martay laba iyo hal waxa ay guusha ku raacday osasuna weli waxaa horyaalka spain horkacaysa real madrid oo leh sideed iyo toban dhibcood laba dhibic ayay ka sarreysaa barcelona oo ku jirta kaalinta labaad kaalinta saddexaadna waxaa ku jirta atletic madrid ugu dambeyntiin horyaalka talyaaniga kooxda yuventus ayaa hogaanka markii ugu horreysa la wareegtay tan iyo intii uu horyaalka bilowday markii ay iska reebtay kooxdii maalmahan oo dhan horyaalka horkacaysay ee inter milan oo ay weliba gurigeeda uga soo badisay laba gool iyo gool wararkii ciyaaraha dhegeystayaal waa naga intaa haatanna gabagabadii ayaan kusii saqaynaa aan wada dhegeysanno heesta buur baa kugu gudban fanaaniinta cumar dhuule cali iyo maryal mursal ciise heestaas ayaana dhegaystayaal ku soo gebagabayn doonaa barnaamijkeennii tubta nolosha waxaa idinla socodsiinayay aniga oo ah nuur xasan nuur guud ahaan idaacaddeennina waa naga inta
sidu ii barkaday hurdo kama bogto barrinsayo waygu bahaye haddaan ku bukaa may bogsiin kartaa haddaan ku bukaa may bogsiin kartaa kugu gudbane soo bixi kartaa
berya kama raagine dhulka igu ballaadhe may baxnaaninaysa ax may baxnaaninaysa anigaba beryu bacdila mara beerkiyo wadnaha boogiga shide anigaba beryu bacdila mara beerkiyo wadnaha boogiga shide birbaigu jabsane miyan weli bogsade birbaayagu jabsane miyan weli bogsade
baa kugu gudbane burbaa kugu gudbane miyaad soo bixi kartaa
dhulka igu balaadhe berya kama raagine aha dhulka igu balaadhe may baxnaaninaysa way may baxnaaninaysa
nabsi igu bataa buuliga dhisto siduu yay birdana bahdi iga jare nabsi igu bataa buuliga dhisto siduu yay birdana bahdi iga jare intaan lay buddhigin may bogsin kartaa intaan lay buddhigin may bogsin kartaa burbaa kugu gudbane burbaa kugu gudbane miyadoo bixi kartaa
dhulka igu balaadhe berya kama raagine dhulka igu balaadhe may baxnaaninaysa may baxnaaninaysa
gudbane burba kugu gudbane miyaad soo bixi kartaa boqashada kalgacal badhba iga hadhee igu boob markan bidhaanka arko boqashada kalgacal badhba iga hadhee igu boob markan bidhaanka arko yaanbadin warkee maxaa inoo ballanaa yaanbadin warkee maxaa inoo ballanaa burba kugu gudbane burba kugu gudbane miyaad soo bixi kartaa
This is VOA News. I'm Jim Burtell. The Trump administration says Turkey will soon be moving forward with its plans to carry out a military operation in northern Syria.